wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin qaala raximahu llah arakcatu athaaniya ragcadda labaad ee ka mida ragcadaha salaada uma dabeetana marka uu dhammeeyo ragcaddii koowaad yanhadu waa uu hinqanaya wuu kacayaa muctamidan isagoo cuskanaya cala alardi dhulka biyadayhi labadiisa gacmood isagoo ku cuskanaya macnaa gacmaha ayaa dhulka ku dambaynaya oo jilbaha ayuu horqaadaya almaqbuudatayni labadiisa gacmood ee uu ka dhigay sida wax uu ku hayoo kale sidii qof feedhu duuban yahay kamaa yaqbiduhumaa siduu u qabto alcaajinu ka cajiinka waxa weeyaan samaynaya ilaa arakcati thaaniya ragcadda labaad buu u kacayaa wa hiya ruknun ragcadda labaadna waa rukun ka mida arkaanta salaada in loo kacaana waa rukun waa salaaddii faralka ahayd markaa qadiyadaasi ku saabsan inuu feer duubanaayo gacantoo sidaasi u duuban uu cuskanayo marka uu kacayo xadiidka ku soo arooray sheekhu u daliishanaayo sixadiisa iyo sugnaanshihiisa ahlulcilmigu waxbay ka sheegeen culimo daciifisana waa jiraan haddii xataa xadiidku uu ansaxo uu sugnaadana maxaa looga jeedaa alcaajin alcujnu waa maxay waxaa ahlucilmiga qaarkood ay leeyihiin cujnigu waa alictimaadu cala alyadayn qofku mar hadduu labadiisa gacmood uu cuskado ama ha duubnaadaan ama faru ha kala baxsanaadaane waxaa la odhanayaa cujni ayaa uu sameeyey marka farihiisoo kala baxsan haddii uu cuskado qofka musalligaayo marka ragcadda labaad uu u kacaayo wax dhibaataa ma laha wayasnacu waa samaynayaa fiihaa ragcaddaa labaad dhexdeeda maa sanaca wuxuu ku sameeyey fi luulaa ragcadda hore oo intii in laeg ayuunbuu samaynaya laakiin maxay kaga duwan tahay ilaa annahu hase yeeshaa laa yaqra'u fiiha akhrin maayo ducaa alistiftaax taana culimmadu way isku waafaqsan yihin ragcadda labaad markuu u kaco inaanu akhriyayn ducadii salaada lagu furfuranayay ducadaas iyadaa hal mar ayuunbaa la akhriyaa laakiin waxaynu hore usoo tilmaannay inuu akhrinayo isticaadadii oo ragcad kasta marka uu qur-aanka bilaabayo faatixada markuu bilaabayo isticaadadii wuu akhrinayaa acuudu billahi الsamiici اlcaliimi min الshayطan الrajiim min hamzihi wanafhihi wanafkhihi waa sida markaa raajixa wey ee xooga badan in mar kastoo ragcadu u kaco uu akhriyaayo alisticaada waxaa kaloo halka aynu baraarujinaynaa salaadan taraawiixda imika aynu tukanno maadaama ramadaan aynu ku jiro dadka qaarkood baa marka laba ragcadood la dhammeeyaba ee labadii ku xigay la bilaabayaba ducaaul-istiftaax la yimaada taasina sax maaha salaatuleilkan aynu tukanayno ama qiyaamu ramadaankan waa salaad qura imaam iyo maamuunba marka u horeysa ee la bilaabayo ayuunbaa lala imanayaa ducada salaada lagu furfurto mar dambana ducadaasi lagu soo celin maayo wayajcaluhaa wuxuu ka dhigayaa ragcadda labaad aqsara mid ka gaaban min arakcati اluulaa waatiina soo martay saxaabadu inay yidhaahdeen wa kaana yutawilu fi اthaaniya maa laa yutawilu fi اluulaa ta labaad wuxuu u dheerayn jiray rasuulku sala allahu caleyh wasalam ta koowaad wuxuu u dheerayn jiray nacam si aanu u dheerayn ta labaad macnaa salaada rasuulka ragcadda hore ayaa ka dheerayd ragcadda labaad ragcadda saddexaadna waxay ka dheerayd ragcadda afraad waayo ragcadda labaad afcaasha uu samaynayo iyo wuxuu akhriyayaaba waa intuu akhriyay ragcaddii koowaad aljuluusu litashahud ragcadda labaad marka uu dhammeeyo waxaa ku xiga aljuluusu fadhigii litashahudi atixiyaadka loo fadhiisanayay fa idaa faraqa markuu ka faaruqa min arakcati athaaniya ragcadda labaad qacada wuxuu u fadhiisanayaa litashahudi atixiyaadku u fadhiisanaya wa huwa fadhigaasina waajibun waa waajib oo fadhigu waa waajib atixiyaadka labaad uu u fadhiisanayaa atixiyaadka laftiisa inuu akhriyaana waa waajib waa laba masale ay kala yihiin oo masalo soo socota macnaa ma bannaana inuu yidhaahdo anoo taagan baan atixiyaadkii akhriyaya inuu fadhiisto ayaa waajiba oo rasuulku calayhi afdal salaati watasliim fadhi ayaa uu ku gudan jiray atixiyaadkaas wayajlisu wuu fadhiisanayaa muftarishan isagoo lugtiisa bidix goglanaya ku dul fadhiisanaya kamaa sabaqa sidii nagu soo martay bayna sajdatayn fadhigii labada sujuudood u dhaxeeyey oo kale ayuu noqonayaa fadhiga atixiyaadka horena lugta bidix intuu sidaa yidhaahdo ayuu ku fadhiisanayaa ta midigna saasay u taagnaanaysaa faraheeduna xagga qiblada ayay u jeedayaan abu xumeyd isaacidi markuu ka waramayey salaadii rasuulka wuxuu uhi faidaa jalasa fi rakcatayn jalasa calaa rijlihi lyusraa rasuulku wuxuu ahaa markuu fadhiisto laba ragcadood markuu tukada ee uu fadhiisto lugta bidix ayuu ku fadhiisan jiray wanasaba alyumnaa ta midigna waa taagi jiray bukhaari iyo abu daawuud baa wariyey waxaanu xadiidkaasi daliilu yahay iftiraashka oo ah lugta bidix in lagu fadhiisto oo la gogladaa atixiyaadka hore inay tahay sunne waana sida ay ku tageen a'immada shaaficiya axmed iyo abu xaniifa khilaafan limaalik isaguu uhi tawaruk buu samaynayaa sintuu ku fadhiisanaya sida atixiyaadka dambe loo fadhiisto xadiidka ayaana qowlkiisa radin ugu filan oo asunnatu fi tashahud alawsat waa aliftiraash weeye laakiin hase yeeshee laa yajuusu ma bannaana aliqcaa'u hunaa iqcaagu halkan ma bannaana oo wuxuu idhi abu hurayre wanahaanii khaliilii can iqcaa'in ka iqcaa'i lkalb fii xadiiin aakhara kaana yanha can cuqbati shayطaan marka iqcaaga la nahiyey la diiday kii shalay aynu tilmaamayna labada sujuudood fadhiga u dhaxeeya la samaynayey haddii la doono mararka qaarkood ma aha oo iqcaagan la diiday waxaa sifeeyey abu cubayd oo ka mid ah a'imat alxadiid walluga wuxuu uhi wahuwa an yulziqa arajulu ilyatayhi bilard waa inuu labadiisa sal dhulka uu ku dhajiyo wayansiba saaqay labadiisa saaqna ama labada lugoodna saa uu taago manaa intuu lugaha dhulka caad u dhigo inay jilbuhu kuwa taagan noqdaan saa iminka lugaa dhulkaan ugu hayo wayadaca yadayhi bilard oo labadiisa lugoodna dhulka uu dhigo waa sidaa saa inuu u fadhiisto atixiyaadka inuu sidaa u fadhiistaa ma bannaana saa iminkaan u fadhiyo gacmuhuna dhulka ay yaalin laa yajuuz cuqbatu shayaan fadhigii shaydaanka ayaa rasuulku uu ku sheegay waana tashabu bilxayawaan oo iqcaau lkalbi buu rasuulku ku tilmaamay wayadacu u dhigayaa kafahu lyumnaa kafkiisa midig calaa fakidii bawdadiisu u duldhigaya iyo wa rukbatihi lyumnaa iyo jilibkiisa midig wa nihaayata mirfaqii suxulkiisa halka u dambaysa alayman ee midigna calaa fakidii buu dul saaraya laa yubcidu canhu ka fogeyn maayo marka kafku waa intaa hore intaa wuxuu duldhigayaa jilibka iyo waxa weeyaan bowdada suxulka halkiisaa u dambaysaana waa inay bowdada halkeeda u dambaysaa ay saaran tahay oo inuu ka fogeeyo maaho intuu kafka dib u soo dhigo kafka uu saaro bowdada bartankeeda suxulkii dib uu u baxo halkaa uu tago taasi ayaa waxa weeyaan sheekhu uu leeyahy samayn maayo wayabsutu waa fidinayaa kafahu alyusraa cukurkiisa bidixna calaa fakidihi wa rukbatihi lyusraa isaga laabi maayo saasuu kala bixinayaayo jilibka iyo bowdada midigunbuu saa u duldhigaya walaa yajuusu ma bannaana an yajlisa inuu fadhiisto muctamidan isagoo cuskaday calaa yadihi gacantiisa wa khusuusan gaar ahaan alyusra atixyaadka markuu u fadhiyo inuu halkan iska dhigta dhinaciisa gacanta bidix oo u cuskadaa ma bannaana ninkii rasuulku arkay isagoo sidaas samaynayana wuxuu tilmaamay fadhiga noocaasi inuu yahay fadhiga yuhuudda kuwa loo cadhooday mar kalena rasuulku wuxuu tilmaamay inay tahay jilsada ama qaabkay u fadhiistaan aladiina yucadabuun kuwa la cadaabaya ee cadaabka ilaahay ka mutaysta marka waa fadhi xaaraana wey inaad gacantii bidix dhinacaaga intaad dhigato aada cuskato bitashawd markaad atixiyaadka aad ku jirto waayo taxriiku lisbic isbic iyo asbuc iyo usbuc intuu waa bannaanta hamsada waana la godi karaa waana la hoos dhigi karaa waana la fatxayn karaa dhaqaajinta farta iyo wanadaru ilayha eegitaankii fartaa uu eegaayay wayaqbidu wuu qabanayaa buuhi wuu laabayaa asaabica kafihi kafkiisa farihiisuu laabayaa alyumna ka midig kullaha dhammaanteed wuu laabayaa wayadacu wuu dhigayaa ibhaamahu suulkiisa calaa isbicihi lwustaa fardhaxada ayuu dul dhigayaa saas taaratan mar wa taaratan marna yuxalliqu bihimaa xalqada ama goobaaba ayuu ku samaynayaa suulka iyo iyo farta dhexe saas marna intuu wada laabo farahan ayuu suulka taa dhexe dul saaraya markaa xalqadii ma jirta waa xidhantay waa daboolantay meesha marna waa kala goynayaa saasuu ka dhigaya labada tuudoonaba waa samayn karaa oo laba weji oo jaa-isa wey oo bannaan wa yushiiru wuu tilmaamayaa biisbicihi fartiisa asabaaba loo yaqaano asabaaba waa murdisada ila alqiblati buu tilmaamaya iyada laabi maayo iyadu qiblada ayay ishaaraysaa ama ay tilmaamaysaa wa yarmi wuu ku ganayaa bibasarihi araggiisa ilayha fartaa iyaduu eegaya markuu atixyaadsanayo markuu atixyaadsanayo haluu ku sujuudaya eegi maaye fartaasuu eegaya wa yuxarikuhaa buuhi sheekhu wuu dhaqdhaqaajinaya yadcuu biha isagoo ku ducaysanaya min awali tashahud laga bilaabo atixiyaadka bilowgiisa ilaa akhiri ilaa dhammaadkiisa saasay u taagnaanaysa waa dhaqdhaqaajinaya marka ishaarada iyada waa la ysku waafaqsan yihi in ishaaro la samaynayo tilmaan laakiin taxriig iyo dhaqdhaqaajinta waa la ysku khilaafay ma la dhaqdhaqaajinaya mise la dhaqdhaqaajin maayo culimadii hore iyo culimada casriguba waa isku khilaafeen marka sheekhu lalbani raximah llahu tacaala madhabkiisu wuxuu ahaa in la dhaqdhaqaajinayo xadiidka markaa taxriiga ku soo arooray ayaanu saxiixinay laakiin culimo badan baa ku khilaaftay oo alcalaama almuxadid muqbil ibn haadi alwaadici uu ka mid yihi sababta khilaafka keentayna waxa weeye xadiidkaasi waxaa wada wariyey rag aada u fara badan ragga badankoodu may sheegin dhaqdhaqaajina ishaarun bay sheegeen hal ninoo zaa'ida ibnu qudaama la yidhaahdo ayaa taxriigga sheegay dhaqaajinta culimmada markaa daciifisay waxay yidhaahdeen xadiidka macnaa halkaa nin ee khilaafay saddex iyo toban xaafid oo sufyaanaynku ay ku jiraan ibnu cuyeyne iyo thawri xadiidkiisu waa shaad weeye oo ciddii cilmiga xadiidka wax ka dhigayta baa garanaysa shaadka waxaa la idhahaa ninku isagoo hiqaayo oo warkiisa mid la aqbali kara ah hadduu khilaafo rag badan ama rag isaga ka hiqaysan yaanay kaba badnaanbe oo ay isku sheekh yihiin oo dee xadiidka sheekh qura ay ka wada wariyeen oo uu sheego waxaanay sheegin lama aqbalo warkiisa macnaa tusaale haddaan idin siiyo laba nin oo labaduba ay yihiin laba warkooda wargaleenoo warkooda la aqbali karo lagu kalsoonaan karo ayaa warbay ayay ku wada sheegeen deeta labadii nin mid baa warkiisa ziyaada ay la socotaa qof quraanay warka ka wada warinayaan kaa warkiisa ay ziyaadadu la socotaa waa nin lagu kalsoonaan karo laakiin kan aan dheeraadka sheegin ayaa looga si kalsooni badan yihi markaa dheeraadkiisaa ugu yaraa waad ka shakaysaa soo ma odhase war ninkii ka sii wargaleensanaa intaa muu ku darine war intaasi malaa waa intaasi malaa warka kuma jirto marka waa sidaasoo kale raggii xadiidkan wariyey badankoodu waxay sheegeen ishaara zaa'ida ibnu qudaamo qura ayaa tilmaamay taxriiga waxaana shakila-aana tilmaan iyo dhaqaajini inay kala duwan yihin markaa sida saxiixa taxriiguma sugna ishaaradoo qurun baa sugan in sidaa loo ishaaro farta lagu tilmaamo culimada qaar oo waxa weeyaan sheekha masaladan ku radiyeyna waa jiraan oo kutub ka qoray axmed ibnu saciid nin la yidhaahdo wa kaana min mucallimiina wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo albishaara bitaxriik ashuduud wa hubuut alishaara albishaara bitaxriik bishuduud nacam altaxriik wa hubuut alishaara waxaana muqadimiya hordhac kitaabka ugu sameeyey alcaalim almuxadith muqbil ibn haadi alwaadici marka ataxriik waa hayru haabit weeye ma sugna farta in la dhaqdhaqaajiya in la ishaaro ayuunbaa haabit bas qaala walaa yushiiru fii qimaaya biisbicihi biisbici yadihi lyusra farta lugtiisa cafwan gacantiisa bidix faraha gacanta bidix iyaga midna saa u tilmaami maayo saa iyagoo isaga fidsan ayuunbuu jilibkiiyo bawdada u duldhigaya wayafcalu haadaa sidaasuu ku samaynayaa wayafcalu wuu samaynayaa haadaa arrinkaa aynu soo sheegnay kullahu dhammaantii fii kulli tashahudin atixiyaad oo dhan atixiyaadka hore iyo atixiyaadka dambaba iyo atixiyaad salaada atixiyaad qurale sida salaada subax oo kale waayo siiqatu tashahud waadducaa bacdahu tashahudka siiqadiisii manaa wixii la odhanayay iyo waadducaa bacdahu ducada la ducaysanayo atixiyaadka kadib marka intaanu musalligu qofka tukanaya aanu atixiyaadka bilaabin horta waa inuu xasilo oo isagoo weli aan si fiican u fadhiisan oo markaasun sujuuddii ka soo toosay inuu atixiyaadii ku qabqabto maaha oo rasuulku ninkii salaadiisa xumeeyey wuxuu ku uhi faidaa jalasta fii wasati salaa salaada dhexeeda markaad fadhiisato atixiyaadka u fadhiisato famana horta xasil intaanad atixiyaad akhrintii aanad bilaabin waftarish fakhidaka alyusra oo lugtaada bidix goglo uma tashahad intaa kadib atixiyaadka akhrintiisa bilow markaad si fiican aad u fadhiisato ee xubin waliba meesheedii ay qabsato markaa kadib atixiyaadka bilow laakiin adoo markaasun soo toosayoo weli aanay xubnahaagii xasilinoo mid waliba meesheedii aanay qabsan atixiyaadka akhrintiisa ha bilaabin wayna xadiidka macnihiisa abu daawud iyo bahaqi baa wariyey waaye tashahudka maxaa tashahud loogu bixiyey atixiyaad waa la yidhaahdaa innagoo atixiyaad baynu u naqaanaa laakiin magaca ay fuqahada iyo culimmadu u yaqaanin waa atashahud waxaa tashahud loogu bixiyey liwujuudi shahaadatayni fiih labadii shahaadatayn ayaa ku jira ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxameda rasuulu llah wuxuu idhi sheekhu watashahud waa atixiyaadkuna atixiyaadkan hore salaada rubaaciga ama hulaaثiga waajibun weeye waa waajib idaa nasiya hadduu ilaabo hadduu ogaan uga taga dee salaaddu waa ka buraysa wayaan macnuu waman taraka waajiba camdan fasadat salaatu laakiin idaa nasiya hadduu ilaabo sajada wuu sujuudayaa sajdatay sahw labadii sujuudo sujuudu sahwiga kusoo celin maayo atixiyaadkii maadaama waajib inuu yaho rukun aanu ahayne laakiin sujuudu sahwi uu ku kabayaa meeshiisii uu gelinaya waayo maxaa u daliila tashahudku inuu waajib yahay adiladiisa waxaa ka mid ah waxyaabaa u daliila rasuulku sala allahu caleyh wasalam ninkii musiiu salaatihi loo yaqaanay salaadiisa xumeeyey wuxuu amray inuu atixiyaadka akhriyo xadiidkaa u dambeeyey aynu akhriyaynay uma tashahad buu ihi rasuulku amar buu ku siiyey inuu fadhigaa dhexdiisa atixiyaadka u akhriyo amarka rasuulkuna wujuub buu faa'iideynayay waxaa iyaduna la mida bukhaariyo muslimbe xadiidkay wariyeen xadiid ibnu mascuud wuxuu uhi kunaa naquulu qabla an yufrada calayna atashahud assalaamu cala allah intaan atixiyaadkana lagu faral yeelin waxaanu odhan jirnay assalaamu cala allah markaa tashahudka atixiyaad oo dhami inuu faral yahay waajib inuu yahay ayaa xadiidkaasina daliilu yihi waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam idaa qacadtum fii kulli rakcatayn faquuluu attaxiyaatu mar kastoo laba ragcadood dabadood aad fadhiisataan attaxiyaatu dhaha atixiyaadka akhriya marka amarkaa rasuulku wujuub buu faa'idaynaya atixiyaadka hore marka waa waajib wey sunno maaha waana sida ay ku tageen a'immada imaamu leyth oo ka mida culamaa alxadiid walfuqahaa oo la yidhi alleyth afqahu min malik kaana misriyan isxaaq ibnu rahawaya waana qowlka mashhuurka imaamu axmed wa huwa qowl lishaafici shaafici laba qowl buu ku leeyahy masalada labadiisa qowl mid baa wuxuu leeyahy waa waajib atixiyaadka hore wariwaaya lilxanafiya haddii aad tidhaahdo soonka rasuulku markii uu ka sahwiyey ee uu ilaabay aan ku soo celin waxaa leena shay wal oo lagu soo celin waayo marka laga sahwiyo maaha macnaheedu inaanu waajib ahayn ee isagoo waajib ayaan haddana lagu soo celinahayn oo rukunka hadduu ka sahwiyay tahay inuu qofku ku soo celiyo kadibna sujuudu sahwi la yimaado laakiin shay waajibuuna rukunnimo aan gaadhsiisnayn sida atixiyaadkan oo kale haddii uu ka sahwiyo ku soo celin maayo sida rasuulkuba sala allahu caley wasalam uu sameeyey laakiin sujuudu sahwin buu la imanaya wayaqra'u wuu akhriyaya atixiyaadka siran si hoosa buu akhrinayaa oo kor u qaadi maayo bal culamada badankoodu waxay dhaha waa makruuh in kor loo qaadaa hoos u atixiyaadso adiguun ismaqashiin waayo marnaba lama sheegin rasuulka sala allah alay wasalam iyo saxaabada iyo ummadda qaybteedii hore in atixiyaadka ay la jahri jireen oo kor ay u qaadi jireen imaam iyo maamuumtoona kor u qaadi maayo wa siiqatuhu siiqadiisu waxa weeye qaabka loo akhriyaya altaxiyaatu lilahi wاlsalawaatu wاlطayibaatu aلsalaamu عlى الnabiyi wraxmat اllahi wbarakaatu aلsalaamu عlayna وعlى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh marka atixiyaadku siyaq badan buu leeyahy oo siyaabo badanoo loo akhriyi karo ayay saxaabadu rasuula ka soo wariyeen kani waa kii ibnu mascuud weeye ibnu mascuud kuu rasuula ka soo wariyey wa tashawd ibnu mascuud bay u yaqaaneen culimadu waana asaxu siiqa waa siiqada u saxiixsan ee bukhaari iyo muslima isku waafaqeen ay wada wariyeen isna waxaa jira tashawud ibnu cabaas ka ibnu cabaas rasuulka ka soo wariyey waana ka dadkeenna badankoodu ay yaqaaniin altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alayibaatu lilaahi waa tashahud ibnu cabaas waxaa kaloo jira siyaq kale saxaabada kale ay soo wariyeen sida caaisha iyo ibnu zubayr kadalika waxa wayaan cumar ibnu khaaab markaa culimmadu ha kala doordoortaan oo ha isweydiiyaan keebaa siiqadeebaa ugu fadli badane in tii qofku uu ku akhriyaaba ay ka gudaysa isku waafaqsan yihin ijmaac bay kusoo naqliyeen oo waa ka yidhi alimaamu nawowi raximah اllah fa hadihi اlaxaadiid markuu sheegay axaadiida tashahudka rasuulku sala اllah alيه wasalam uu ku atixiyaadsan jiray tilmaamaysa fhadiه اأxaadiiث اlwaaridaة fi التashahud kulha صaxiixa وأshadha صxaة bاtifaaqi الmuxadiثiin xadiiث ibn mascuud waxaana ugu صaxiixsan siday muxadiثiintu isku waafaqsan yihin xadiidka ibn mascuud tashahudka uu sheegayo oo ataxiyaaة lilah kaalan ku qoran ثuma xadiiث ibn cabaas baa ku xiga xadiiثu ibn cabaasna waa ataxiyaatu almubaarakaatu qaala shaaficiyu wاlasxaab wa biayiha tashahada ajza'ahu imaamu shaafici iyo asxaabta shaaficiyaduba waxay yidhaahdeen kii uu ku atixiyaadsadaaba waa ka gudaya hadduu idhaha ataxiyaatu lilaahi dee rasuulka waa ka sugnaatay altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu laakiin tashahud ibnu cabaas afdal oo shaafici isagu wuxuu rajaxday tashahudka ibnu cabaas ataxiyaatu almubaarakaat mid waloo rasuula ka sugnaadayba waa kaa gudayaa buui laakiin kaasaa waa afdalsan oo waa maxay sababta wuxuu uhi uu kelmada badan yihi kelmadihiisa u fara badan laakiin waxaa imaamu axmed yihi raximahullah adkaarta kale ayuunbuu la mid yahay tashahudkuyo waa tanawuc baa la samaynaya marba mid akhri dhammaantood meel ha isugu wada keenin tashahudadan ama siyaqan sugnaaday isla markaa miduuna ha caadaysanin marba mid akhri wa yusalii waa ku nacam ataxiyaadka markaa in la macnaya waa fiican tahay altaxiyaatu waa jamcu taxiya taxiyaduna waa atacdiim waa weynaynta marka altaxiyaatu weynayn oo dhami lilaahi ilahay baa u sugnaatay oo ilahay baa mutaystay in la weyneeyo in carabka lagu weyneeyo qalbiga lagu weyneeyo oo jawaarixdii xubnaha lagu weyneeyo wasalawaatu salaadihiina ilaahay bay u sugnaadeen oo salaadaha la tukado kuwa faralka iyo kuwa sunnahaba ilaahay baa iskalo cid kale looma tukan karo waxaa kaloo salaa la idhaha ducada baryaduna ilahay baa u sugnaatay oo ilahay baa mutaystay in la baryo wاطayibaatu wax allaale wixii wanaagsanaana ilahay bay u sugnaadeen aلطayibaatu min alaqwaali wاlafcaal oo ilaahay subxaana wa tacaala waa طayib waa mid wanaagsan hadaladii aqwaashiisoo dhanna waa طayiba waa mid wanaagsan sifaadkiisoo dhanna waa طayiba afcaashiisoo dhanna waa طayiba afcaasha bani aadamkana ilaahay wuxuu leeyahay bimacnaa raalli uu ka yahay inta wanaagsan aqwaashoodana waa saas oo kale asalaamu cala nabiy buu sheekhu halkan uu ku qoray masaladaasina waa masalo kaleoo laysku haysto oo markii rasuulku noolaa ibnu mascuud wuxuu yidhi waxaanu odhan jirnay assalaamu calayka ayuha nabiy ama rasuulka qofku ha la jooga ama rasuulka ha ka maqnaadee oo maxaa rasuulkii oo kaa maqan ayuha nabiyu loo odhanayay assalaamu calayka maxaa loo odhanaya assalaamu cala nabiyi loo odhan waay manaa qofku liquwati istixdaarihi rasuula allahi sala allahu aley wasalam yatasawar kaanahu amaamah sawirashada uu sawiranayo manaa xusuusta adag ee aada rasuulka u xusuusanayo markuu atixiyaadka akhriyayo ayaa waxaa rasuulka uu ka dhignaanayaa sidii uu hortaagay oo kale rasuulkii buu sawiranaya assalaamu calayka kaanama inuu la hadlayo rasuulkii markaa rasuulku markuu noolaa ibnu mascuud wuxu uhi waxaan odhan jirnay assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu markuu rasuulku dhintay baa waxaanu nidhi assalaamu cala anabiy caaishana saas oo kale atixiyaadka dadka markay barayso waxay bari jirtay assalaamu cala anabiy inay yidhaahdaan markuu rasuulku dhintay markaa sheekhu lalbani isagu wuxuu leeyahay bedelista noocaasee saxaabadu ay khitaabkii hadalkii ay bedeleen oo halkay ka odhan jireen assalaamu calayka ayuha nabiyu markuu dhintay ay yidhaahdeen assalaamu cala nabiy laa yakuunu ilaa bitawqiifin min rasuuli illah waa arrin rasuulka ay kala kulmeenun laakiin jamaahiir ulculamaa waxay leeyihin ahlulcilmiga agarkooda iyo badankoodu may waa ijtihaad ibnu mascuud un baa ijtihaaday oo yidhi imika yaa is yidhi imika yaad la hadlaysaa ila rasuulku markuu noolaa assalaamu calayka baad lahayd nabadgelya dushaada ha ahaato ayuha nabiyu marka maadaama rasuulka uu dhinto meesha uu ka baxo rasuulka imika aanad la hadlahayn assalaamu cala nabiyi dheh nabadgelya rasuulka ama nebiga dushiisa ha ahaata dheh saas ayaana daahir oo qowlka sheekha waa laga raajaxsanya mas'aladanna oo atixiyaadka sidii rasuulku markuu noolaa loo akhriyi jirun baa loo akhriyaya waxba laga bedeli maayo ibnu mascuudna waa ijtihaaday oo assalaamu calayka ayuha nabiyun baa la odhanaya haddaad tidhaao yaad la khitaabaysaa ile rasuulkii meesha ma jooga waa dhintaye oo qofka ka maqaniyuu la khitaabayayba dee imanaysa rasuulka alla jooga inaan ku daba tukanahaynba markuu rasuulku noolaa ee qaarad kala jooga assalaamu calayka ayuunba odhan jiray sidii unbaa iminkana assalaamu calayka loo odhanaya assalaamu calayka ayuha nabiyu nabadgelya dushaada ahaato oo ilaahay subxaana wa tacaala intintay uu noolaa rasuulka dhibaatoo dhan aafaad iyo masaa'ib iyo nuqsaan iyo ceeb o dhan ha kaa badbaadiyo marka uu dhintana aakhiro salaamo waa u baahan yahay rasuulku oo yowma alqiyaama waa ka rasuulku yihi rusushu unbaa hadlayso rusushuna hadalkoodu waa allahuma sallim sallim ilaahuna nabadgeli ilaahuna nabadgeli barna marka aakhirana ilaahay ahwaasheeda iyo dhibaateeda ha kaa badbaadiyo diintaadana ilaahay ha kuu ilaaliyo ha kuu badbaadiyo waraxmat ullah ilaahay naxariistiisu dushaada ha haato iyo wa barakaatuhu iyo ilaahay barakadiisu barakaduna waa khayrka faraha badane sugan ayaa baraka la ydhahdaa barakaduna waa min allah siduu rasuulku yidhi maalintii biyo la waayo biyo yar uu rasuulku farihiisaa u dhex dhigay oo farihii rasuulku sala allahu caleyh wasalam ay biyo burqadeen oo biyo ay ka soo maaxeen wuxuu yihi rasuulku sala allahu caley wasalam haya ila ahuur almubaarak waan u kaalaya biyahan lagu dahaaro qaatay ee barakaysan walbarakatu min allah ilahay baa barakada bixiya saa ogeed cid kale barake ma weydiisan kartid ibarakee ma odhan kartid ama waxaa i barakee albarakatu min allah wixii ilaahay uu barako geliyunbaa barako leh waxa ilaahay uu barako geliyena waxaa looga barakaysanayaa sida la sharciyeeyey oo si kaloo loogama barakaysan karo tusaalaheedu waa maxay laylat lqadri ilaahay baa barako geliyey soo ma inaa anzalnaahu fii laylati mubaaraka sidee baa looga barakaysanayaa nin waalanoo kudaafadaha taaganoo suulkiisaasi bilaalaf yahayoo qofka gacan qaada uu lacag maydhan helayo ayaa habeenkaa la raadinaya soo ma ka barakaysigae soomaalida hore kaasuu ahaa sida looga barakaysanaya waxa wey in habeenkaa cibaadada lagu dadaalo cibaadada la sameeya habeenka waa ka fadli badantay cibaadada la sameeya habeenada kale masjidulxaraam waa barakaysanyi iyo masjid ulaqsa iyo masaajidka rasuul sidee looga barakaysanaya ma in ciid laga soo gurto mise in gidaaradiisa laysku masaxo abadan waxaa looga barakaysanayaa in lagu tukado salaada lagu tukado ayaa ka barako badan salaada meelaha kale lagu tukado oo ta masjidulxaraam lagu tukadaa boqol kun oo salaadood oo masaajid kale aad ku tukatay bay udhiganta ta masaajidka rasuulka lagu tukadaana kun salaadood oo masaajid kale lagu tukaday bay udhigantaa marka masjidulxaraam laga reebo ta masjidulaqsa lagu tukadaana shan boqol oo salaadood oo masaajid kale lagu tukaday oo masjidulxaraam iyo masaajidka rasuulka aan ahayn ayay udhigantaa saasaa looga barakaysanaya adhiguu rasuulku baraka uu ku sheegay adhiga inahaa dawaabun mubaaraka bui rasuulku waa xayawaan barakaysan siaad uga barakaysanaysaa markaa inaad isku masaxdo soo maaha adhigaad ismarmariso si aad u barakowdo laa sida looga barakaysanaya waxay tahay adhiga wakhtiyada fitanku ay jiraan waxyaabaha lagu baxsaduu ka mid yahay adhigu rasuulku wuxuu uhi waxaa soo dhow sida bukhaari warinayo qofka muuminkaa xoolihiisa waxa u khayr badan inu noqdo adhi xayn adhiya oo buuraha dushooda uu la koro isagoo diintiisa fitno kala cararaya manaa adhiga markaa xaaladda waad ka barakaysatay waana dhacdayba culimmada qaarkood inay saa sameeyeen sida waxa weeyaan ibnulwasiir alyamani caalimkii la odhan jiray markii wakhtigiisii fitanku ay farabateen iyo bidcadi iyo mukhaalafaadku maadaama shiica uu ku dhex noolaa fi lyaman ashimaali waxa weeyaan buur dusheed buu ayuu ayuu guri yar ka dhistuu iska joogay oo halkaa waxa weeyaan waxoogaa adhiya uu ku haystay assalaamu calayna nabadgelya dushayada ahaato wacalaa cibaadi illaahi saalixiin iyo addoomaha ilaahay wanaagsan dushooda oo addoonka saalixi waa kee asaalix waman addaa xaqa allaahi wa xaqa khalqi illaah qofku hadduu xaqii ilaahay ku lahaa ka soo baxo iyo xaqii ay khalqigu ku lahaayeen markaasuu saalixi wakadalika yakunu saalixan idaa aslaxa baatinahu wa daahirah markuu korkiisa iyo kalkiisaba uu hagaajiyo macnaa qalbigiisa iyo muuqaalkiisa hadalkiisa iyo xarakaadkiisa iyo qaabka waxa weeyaan uu u nool yahay oo dhan dadka qaarkood baa iyagoo dushoodu ay fasaad tahay haddaad sidaa u eegto wax allaale wax diinoo ka muuqataa ma jirto korkiisoo dhami waa mukhaalafaad baa ka muuqda inuu diinta uu khilaafsan yahu garab marsan yahay hadalkiisa ficiladiisa shakligiisa maryihiisa timihiisa haddana wuxuu ka odhanayaa ataqwa haahuna nacam ataqwa haahuna taqwadu asalkeedu qalbigay ka soo fushay iyo salaax laakiin hadduu qalbigu hagaagsan yahay korkuna waa hagaaga marba hagaaga qalbigu intuu leeg yahay ayuunbaa hagaaga dushuna uu leekaada alaa waina fi ljasadi mudqa ida saluxat saluxa aljasadu kulluhu waida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb buuri rasuulku sala allahu aley wasalam ashhadu an laa ilaaha ila allah buu odhanaya ashhadu waxaan ka mara kacaya dad fara badan maanta haddii la yidhaahdo ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah dhaha odhan kari maayaan weliba dadka baadiyaha jooga war bala shahaada haddaad tiraa wax kaloo akhriyay ama wuxuu ka odhanaya garan maayo allah waxaa lai sheegayey yani muddo sanad ka yar ka hor ayaa wuxuu ii sheegayay nin wadaada oo meel tegay miyiga ka mida waxaanu ku nihi warbala shahaata se yidhaha ashahaadda waa maxay hebel baa carabida iyo wax ka yaqyaqaane bal hebel weydiiya yidhaha anagu garan mayne muslimiin baan ahayna waa leeyihin qofku waa inuu barto dhawaaqeeda oo kelmaddii lagu islaamaya wey qaar badanna ama say dadku u badanyin haddii ladhaa macneeya ma macnayn karayaan marka ashhadu macnaheedu waa maxay waxaan ogahay oon caqiidaysanahay oo aan ku dhawaaqaya ashhadu saddexdaa macnay koobsanaysa waxaan og ahaan cilmi u leeyahay oon caqiid ahaan u aaminsanahay oo afkana aan ka leeyahay aan ku dhawaaqayaa an laa ilaaha mid la caabudaa inaanu jirin oo bixaqin xaq lagu caabudaa ila allahu ilaahay mooyaane mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane wa ashhadu waxaan saasoo kale aan garanayaa oon aqoon u leeyahay oon caqiidaysnay oon ku dhawaaqayaa ana muxamadan in muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii uu yahay oo ilaahay isagu mid caabudo uu yahay oo isaga lama caabudayo wa rasuuluhu inuu rasuulkii ilaahay yahay oo in la rumeeyo o la raacaa ay waajib tahay wa yusallii waa ku salliyayaa bacdahu atixiyaadkaa kadib cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam waa sunne atixiyaadka dambe kadib haddaad doonto rasuulka inaad ku sallido ku salli oo waxaa sugnaatay salaatuleilka sida abu cawaana uu warinayo in rasuulku sala allahu aleyh wasalam atixiyaadada salaatuleilka dhexdeeda oo atixiyaadsan jiray ee ka u dambeeya aan ahayn annahu kaana yusalli calaa nafsi sida caaisha ay warinayso marka haddaad ka tagto atixiyaadka hore dabadii salliga haddaad ka tagto dhibaato ma leh haddaad ku sallidana waa haabit waa mid sugan weeye fa yaquulu wuxuu odhanaya allahuma salli ilaahayow ku salli calaa muxamadin wa salaatu ullahi calaa nabiyi macnaheedu waa maxay allahuma salli calaa muxamed macnaheedu waxa weeye ilaahay ow ammaan oo hadee jeer dadku waxay u macaneeyaan waxay yidhahan naxariis iyo nabadgelyo la naxariista iyo salligu waa kala duwan yihin oo salligu waa ka xeel dheer yahay naxariista inay kala macno duwan yihin qur-aankaabayna tusinaya waa ka ilaahay isku cadfay ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma hadday isla mid yihiin oo isku mid yihiin laysma daba dhigeen waa kala macno oo hanaa llahi calayhi fi lmalai laclaa haddii la dhaha ilaahay nebigiisa wuu ku salliyo ama ha ku salliyo macnaheedu waxa weeye ilahay xagga saruu ka ammaanay mar hadduu ammaanayna dee waa mid naxariis mutaysta weeye marka waa naxariis iyo ziyaado salligu naxariis ammaanina weliba ay la socoto weeye wa calaa aali muxamedin iyo nebi maxamed aalkiisa wa aalu muxamed waayo wa qaraabatuhu almuuminuun aladiina taxrum calayhim asadaqa waa qaraabadii rasuulka ee muuminiinta ahaa oo kuwa lagu salliyo kuwii rasuulka ay qaraabada ahaayeen ee gaalada haddee kuma jiraan sida abulahab oo kale iyo waana kuwa sekadu ay xaaraan ka tahay ahlulbeytku waa kuway sekadu xaaraan ka tahay sadaqadu waayo waa reer banu haashim iyo reer banulmualib banu haashim iyo banulmualib ciddii abtirsiin ku gasha ayaa ayaa ahlu beyti nebiyi ah ma sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baaragta calaa ibraahiima wacalaa ali ibraahim inaka xamiidu majiid wain shi'ta haddaad doonto alikhtisaara inaad iska soo gaabsato salligana qulta waxaad odhan allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed wabaarik calaa muxamed wacalaa ali muxamed kamaa sallayta wabaarakta calaa ibraahiim wacalaa ali ibraahiim inaka xamiidu majiid uma dabeetana yatakhayaru wuu ka dooranayaa fi hada atashahud atixiyaadkan dhexdiisa min adducaa'i ducadii wuxuu ka dooranayaa alwaaridi ee soo aroortay acjabahu ta ugu jecelyay acjabahu ilayh oo fa yadcu llaha bihi waa ku ducaysana oo atixiyaadkaa hore dabadii waa la ducaysan karaa oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi walyakhtar axadukum min adducaa'i acjabahu ilayhi falyadcu llaha caza wajala bihi markuu yidhi idaa qacada axadukum fii kulli rakcatayn falyaqul ataxiyaat mar kastoo midkii laba ragcadood uu dhammeeyaba ataxiyaatu ha akhriyo walyakhtar axadukum dabeete midkiin ha ka doorto min adducaa'i acjabahu ilayh ducada ta uu ta loogu cajo badan yahay agtiisa tabicna ugu jeceliyay uu la dhacsan yahay falyadcu llaha caza wajala bih marka waxaa taa laga qaadanaya xadiidka imaamu tirmidi iyo aimo kaleba ay wariyeen atixiyaadka hore dabadii in la ducaysan karo arakcat thalia ragcadda saddexaad iyo waraabica ragcadda afraad uma dabeetana yukabir waa takbiiranaya markuu atixiyaadka dhameeyo wujuban takbiirtaasi waa waajib wa takbiirat lintiqaal wsunatu sunaduna waxa weeye an yukabira inuu takbiirto wahuwa jaalisun isagoo weli fadhiya wayarfacu yaday labadiisa gacmood kor buu u qaadayaa axyaanan mararka qaarkood markuu atixiyaadkaa ka kacaayo uma yanhab dabeetana wuxuu u kacayaa ilaa rakcati thaalitha ragcadda saddexaad wahiya ruknu ragcadda saddexaad waa rukn kalatii bacdaha sidaata ka dambaysa wakadalika saasuu yafcalu samaynaya idaa araada markuu doono alqiyaama inuu u kaco ila rakcati raabica ragcadda afraad waa takbiiranaya gacmahana mararka qaarkood kor waa u qaadi karaa walaakinahu ase yeeshee qabla an yanhada intaanu u kicin intaanu hinqan yastawi waa eekaanayaa qaacidan isagoo fadhiya calaa rajlihi lyusraa lugtiisa bidix isagoo ku fadhiya oo muctadilan fadhigaana ku xasilaaya xataa yarjica ilaa uu ku noqdo kullu cadmin laf kasta ilaa mawdici ragcadda saddexaad markuu dhammeeyo eeta afraad uu u kacaayo sujuudda intuu ka kaco un toos isu taagi maayo ee markuu sujuudda labaad ka soo kaco ragcadda saddexaad uu yaro fadhiisanaya ilaa fadhigaa uu ku xasilayo laf kastaaba halkeedii ay ku noqonayso fadhigaa magaciisa maxaa la dhaha shalay baynu baranay jalsatu alistiraxa uma dabeetana yaquumu wuu kacayaa muctamidan isagoo cuskanaya calaa yaday labada gacmood kamaa facala siduu sameeyey fii qiyaamihi markuu u kacaayo ila arakcati aaniya uma dabeetana yaqra'u wuxuu akhriyayaa fii kullin mid kastoo min athaalia ragcadda saddexaad iyo waraabicata afraad suurat alfaatixa wujuuban inuu akhriyo waa waajib faatixada ragcadda saddexaad iyo ta afraadba wa yudiifu ilayha wuu ku darayaa aayatan aayad aw akar ama aayad in ka badan axyaanan masaladana hore inuu soo dhiganay in labada ragcadooda dambe salaada afarta ama ragcadda dambe salaada maqrib in mararka qaarkood faatixada qur-aan dheeraadka uu akhriyi karo laakiin inta badan faatixadun rasuulku uu ku gaabsan jiray wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allah calaa nabiyina mxamed